waa washington laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa aad uga dhagaysataan mawjadaha gaagaaban iyo hirarka efrimyada ee geeska afrika
subax wanaagsan khiyaartana dhegaysanaysa waa isniin afar iyo tobanka bisha ogost labada kun iyo toddobiyo tobanka idaacadda saakiyo caalamkana waxaa idiin soo jeedinaya anigoo ah sahre ciidla nuur iyo falastiin axmed iimaan
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna saaka iyo caalamkana waxaa ka mida soomaali tahriibaya oo ku xaniban dalka masar kadib markii dowladda dalkaasi ay soo saartay sharci mamnuucaya in si sharci darro ah baddooda looga tahriibo
magacaygu waa cabdulaahi xasan faarax ku nool magaalada qaahira waxaan imaaday sanadka hore waxaana ka soo baxay muqdisho waxaan soo maray etoobiya suudaantaan soo galay masara imaaday waxaan u imaaday inaan tahriibo waxaan maqlay in baddii ay xihan tahay muqallasiinta carabta aana la xiray ilaa haddana meel aan tala ka bilaabo ma lahan meeshaana iska warwareegaa iska socsocdaa waxaa kale oo aad maqli doontaan boqolaal qoys oo dhowaan guryahoodii ay kaga gubteen magaalada jabuuti oo la dejiyey xaafad cusub halkaasi oo ay si rasmiya u deganaan doonaan waxaana laga soo raray karaawilka oo halkaabuu la dejiyey toddoba cisho halkaa deganaada meeshii baan nii faaruqinaynaa kolka meeshaas nii faaruqiyo nii qabiso yaan la rarayaaba odhan jir sidii bay noogu gool waa afaristeed ilaa hadda weeyaan dee ilaahay maanta in noo bedelo iyuu ugu talagalay xagga ilaahay bay ka dhammaatay iminkana waxaan leenahay alxamdulilah rabbalcaalamiin qodobada kale aanu idinkuga haynana waxaa ka mid a xildhibaanada golaha wakiilada somalilan oo soo saaray go'aamo la xidhiira murankii dhowaan ka dhashay doorashadii guddoomiyaha cusub ee wakiilada
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaan idiinku haynaa barnaamijkeennan amaba idaacaddeenna saakiyo caalamka marka horese warkii caalamka la taliyaha dhanka ammaanka qaranka ee madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa sheegay in rabshadihii dhimashada keenay ee ka dhashay isku soo bixii caddaanka asal raaca ee ka dhacay magaalada charleville ee gobolka virginia lagu fasiri karo inuu ahaa fal algagixiso la taliyaha madaxweynaha ee ammaanka ayaa sheegay waraysi uu siiyey tv-ga a b c news in dilkii loo geystay heather hayer oo ahayd gabadh labiiyo soddon jir ah kadib markii gaadhi la jiirsiiyey dad ka soo horjeeday kooxda caddaanka asal raaca ah uu ahaa dembi cad oo ka dhashay nacayb iyo cunsurinimo gaamurtay sagaal iyo toban qof ayaa ku dhaawacantay rabshadahaasi iyadoo laba askari oo boolisa oo watay diyaarad dusha kala socotay xaaladaasina ay soo dhacday halkaasina ay ku dhinteen labadii askari ee saarnaa shalay oo axad ahayd ayaa aqalka cad waxa uu difaacay falcelintii madaxweyne donald trump ee rabshadihii dhimashada keenay ee ka dhacay magaalada charleville ee gobolka virginia maraykanka ayaa cambaareeyey dilka loo geysta toddoba ka mida kooxaha loo yaqaano koofiye cadda oo ah kooxa gurmadka shacabka u fidisa oo lagu dilay aagga ay maamulaan mucaaradka ee gobolka idlib afhayeen u hadasha wasaaradda arrimaha dibadda oo lagu magacaabay hither newort ayaa ku tilmaantay dilkaasi mid naxdin leh oo laga argagaxo waxaa kaloo ay sheegtay in maraykanka ay tacsi u dirayaan qoysaska dadkan la dilay oo ay ku tilmaantay halyeeyo ay u rajaynayso inay cadaalad helaan kooxdan oo loo yaqaano koofiye cadda ayaa la sheegay in maleeshiya aan la garanaynin ay dileen toddoba ka mida kadib markii ay soo weerareen xaruntooda oo ku taalla magaalada sarmin ee galbeedka idlib laba gaari oo nuuca caasiga loo yaqaano oo gurmadka u isticmaalayeen qalabkii wada xidhiirka iyo weliba agab kale ayaa la sheegay in kooxahaasi dilka geysta ay horey usii qaateen
halkaasi aad dhegaystayaal wararkaasi kala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinkaga imanaysa washington dowladda masar ayaa dhowaanta soo saartay sharci xakamaynaya in badaha dalkaasi ay ka baxaan dadka tahriibaya ee raba inay si sharci darro ah ku galaan waddamada yurub waxaa xabsiga loo taxaabay qaar badan oo ka mida magafayaasha ama mukhallasiinta dadka tahriibiya sidoo kalena waxaa jira kooxo isku xidhan oo lagu raad joogo soomaali badan oo tahriibayay ayaa in muddo ahba ku xaniban dalkaasi kadib markii ay u suurtogeli weyday qorshihii ay u socdeen wariyaha v o eda xuseen saxnuuni ayaa warbixinta nooga soo diray qaahira
muhaajiriinta soomaalida ee dalka masar u yimid inay uga tahriibaan dhinaca dalalka yurub ayaan u suurtagelin sanadkani kadib markii dowladda masar ay ku guulaysatay inay xeebaheeda ay ka joojiso inay ka baxaan doomaha sharci darada ah ee u boqooli jiray dhinaca dalkaasi talyaaniga boqolaal ka mid ah tahriibayaasha soomaalida ah oo in muddo ah ku sugnaa dalkani oo qaahira soo gaaray aakhirka sanadkii hore ayaa bilaabay inay isaga hulaylaan waddankani sida warbaahinta masar ay xaqiijisay qaar ka mid ah muhaajiriinta soomaalida ah iyo tahriibayaal ka soo jeeda dalalka bariga afrika iyo dalalka carabta ayaa gaaray dalkaasi libiya si ay uga tahriibaan halka qaar kalena ay u laabteen dalalka ay ka soo jeedaan mid ka mid ah muhaajiriinta soomaalida ah ee dalka masar u yimid inuu ka tahriibo xeebaha waqooyiga ee waddankani ayaa iiga waramay ujeeddada uu dalkani u yimid iyo dareenkiisa magacaygu waa cabdulaahi xasan faarax ku nool magaalada qaahira waxaan imaaday sanadka hore hadafkaan u imaaday waxay ahayd waxaan ka soo baxay muqdisho waxaan soo maray etoobiya etoobiya waxaan kasoo maray boort suudaan suudaantaan soo galay masara imaaday waxaan u imaaday inaan tahriibo ilaa haddana hadafkaan u imaaday wax hadaf ah ma hayo waxaan maqlay in baddii ay xiran tahay waddanka masarna sharcina kuma haysanno hadafkaa u imaad waxay ahayd baddaas inaan maro waxaana maqlay in bad ayna jirin muqallasiinta carabta ahna la xiray ilaa haddana meel aan tala ka bilaabo ma lahan meeshaan iska warwareegaa iska socsocdaa wax tala ma hayo waddankeenana ma ku laaban karno waxaan sameynaa kaslaana maadaama dad dhallinyaro aan nahana waxaan rajaynaynaa inuu farad kheyr qabo ilaah noo furo laakiin dhinaca kale qaar ka mid ah tahriibayaasha soomaalida ayaa guddoon ku gaaray inay dib ugu laabtaan dalkooda maadaama ay ku adkaatay inay ka baxaan dalkani waa sida ay ku warantay gabar ka mid ah muhaajiriinta soomaalida ee ku sugan dalkani walaal magacaygu waxa weeye nuuro cabdilaahi maxamed halkan waxaanu u nimid inaanu ka tahriibno arrintii aanu u nimid halkanna wax nooga suurtagalay ma laha halkan waxaanu joognaa annagu muddo ilaa sanad ku dhowaad ah ilaa february ilaa hadda waxayna leeyihiin mar walba baddu way furmaysaa wax furmayana ma laha kadibna waxaanu ogaanay inay wax furmaya aysan jirin iyo wax halkan ka tahriibi doona annagu ma sii joogi karno oo qasadkaanu u nimid ma ahayn inaan halkan joogno duruufta iyadu noo saamixi mayso sidaas daraaddeed annaga oo guruub isugu jira hablo iyo inamo waxaanu go-aan ku gaarnay inaan dalkayagii hooyo dib ugu laabno waxaa kaloo jirta dhibaatada annagan haysta nala wadaaga dowladda suudaan yemen syriya ciraaq iyo etoobiya dowladda masar ayaa ciidan badan dhigtay magaalooyinka xeebaha ku yaala sida eleskandariya kuwaasoo horay muhaajiriinta ay uga bixi jireen haddaba cabdilaahi macalin xuseen oo ka faalooda arrimaha carabta oo ku sugan magaaladan qaahira ayaa faahfaahin ka bixinaya waxaa keenay in gebi ahaan dalka masar sanadkani laga joojiyo doonyaha sharci darada ahi ee aadi jiray dhinaca dalalka reer yuruba qulqulkii faraha badnaa ee sanadihii ugu dambeeyey ka qulqulayeen ama ay ka hayaamayeen dadka waddankan masar islamarkaasina ay mariinka ka dhigteen waxaa hakadka geliyey inta badan midowda yurub ayaa waxay ku bixiyeen dhaqaale aad u fara badan malaayiin lacaga ayay ku bixiyeen isla markaasina qaar ka mida mas-uuliyiinta wadamada jarmalku sanadkan ugu dambeeyey waxa ay soo booqdeen wadankan sanadkii hadda ugu dambeeyey iyo bilowgii sanadkanba waxay soo booqdeen dalka masar si ay macnaha waxa weyaan dowladdan wadankan ay go-aan ugala gaaraan dadka muhaajiriinta ee wadankan ka qulqulayo in ay hakiyaan oo ay yareeyaan marka midowda yurub gacan weyn buu ka geystay hakinta sanadkan hadda ugu dambeeyey dadkii ka qulqulayey ka hayaamayay waddankan masar islamarkaasina u gudbayey wadamada yurub saxnoone dhinaca kale dowladda masar go-aan waxay ku gaartay kadib markii booqasho fara badan iyo hadallo fara badan ay kaga imaadeen iyadoo sumcadeeda ilaashanayso waxa ay sameysay horta marka ugu horreysa waxay samaysay bedel fara badan oo xagga ciidamada badda oo looga shaki qabay xataa in macnaha muhaajiriintan ay qayb ku ahaayeen way bedeshay baarlamaanka iyo xubnaha ugu sarreeya kaabinetka dowladduna waxa ay go-aan ku gaareen in macnaha tutaliba ay joojiyaan dadka ka baxaya madoomaha dadka taxriibiya halkan ka baxayo ayadoo markaasi dowladdu waxyaalo fara badan ay ku guuleysatay oo ay ka mid tahay in rag fara badan oo dadkan dadka dhoofiya dadka dadka tahriibiya ay xirtay qaarkood ay ku xirtay ku xukuntay ilaa iyo labaatan sano iyo lacaga ganaaxa qaar afar iyo labaatan sano ay ku xukuntay arrimahan ayaa imaanaya xilli kumanaan soomaali ah iyo muhaajiriin kale oo ka soo jeeda dalalka ethoobiya eritereya siiriya ciraaq iyo yeman ay ku sugan yihiin dalka masar kuwaasoo u yimid inay uga gudbaan dhinaca dalkaasi talyaaniga labadii sano ee ugu dambeysay inta la ogyahay in ka badan afar boqol oo qof oo muhaajiriin ah oo soomaali u badan ayaa ku geeriyooday xeebaha masar kadib markii ay la degtay doonidii ay saarnaayeen xuseen saxnuuni v o a qahira
sida intiinii dhegaysatay aada idaacadahayagii shalayio xalayba ku maqasheen mukhtaar roobow abuumansuur oo ahaa guddoomiye ku-xigeenkii hore ee ururka al-shabaab ayaa shalay gelinkii dambe gaadhay magaalada muqdisho master robow ayaa labadii maalmood ee ugu dambeeyey waxa uu dagaal kula jiray maleeshiyada ururka al-shabaab isagoo markii dambena gurmad ka helay maamul goboleedka koonfur galbeed haddaba maxay soo bixitaanka mukhtaar robow abuumansuur ee al-shabaab ay uga dhigan tahay al-shabaab ururkaasi iyo weliba dowladda federaalka falastiin axmed iimaan ayaa warbixina muurahaasi ku saabsan inoo haysa
mukhtaar roobow abuumansuur waxa uu ku soo biiray saaxiibadiisii hore sida xasan daahir aweys oo ay goob aad isugu dhow caawa ku wada hoyanayaan sheekh atam iyo sakariya robow waxa uu ka fallaagoobay oo geesuu uga baxsanaa al-shabaab sannadihii dhowaa kadib markii la dilay saaxiibadiisii al-shabaab ay isugu dhowaayeen sida ibraahim afqaani iyo al amriiki tan iyo waagaasna waxa uu mukhtaar robow ahaa nin gees u taagan oo ay ku hareeraysan yihiin maleeshiya deegaankiisa u badan maraykanka ayaase goor sii horreysa waxa uu ka qaaday lacagtii madaxiisa la duldhigay taasoo loo malaynaya inay soo dedejisa weerar foolka foola oo ay kooxdiisii hore ee al-shabaab ay la galaan isaga iyo maleeshiyaadkii taageerayey kadib gurmad ay u fidiyeen maamulka koonfur galbeed iyo xubno ka mida dowladda oo aada ugu dhow abuumansuur waxay keentay inuu shalay gelinkii dambe kasoo dego magaalada muqdisho haddaba maxaa keenay in mukhtaar roobow uu dagaal la galo saaxiibadiisii hore islamarkaana uu dowladda federaalka isku soo dhiibo waxaa arrintaasi sharaxaya rashiid cabdi oo ka tirsan hay-adda i c g
horta waxaa weeye go-aankanayda uu qaatay robow waa go-aan la filaayay muddo dheer sanado badan ayaa la hadal hayay in uu damacsan yahay in uu la heshiiyo dowladda laakiin waxaan u malaynayaa dhibka ugu weynaa wuxuu ahaa in in uu ku jiray listiga argagixisada maraykanka marka dowladda maraykanka ayaa dhawaan waxay ka qaaday waxay ka bixisay robow listiga argagixisada marka taas ayaan u malaynayaa in in ay dardal gelisay wadahadalkan tan kolba waxay waxay tahay guul weyn oo usoo hoyatay dowladda farmaajo inkastoo uu roobow dowladda isku soo dhiibay xilli dagaal adag iyo culaysyo ay uga yimaadeen maleeshiyaadkii ay beri ologa ahaayeen ee al-shabaab dhanka kalena dowladda federaalka ayay tani siinaysaa fursad waxaa ka jawaabaya isu soo dhiibidda mukhtaar roobow waxay uga dhigan tahay dowladda federaalka ah abukaata sakariya maxamed yuusuf
waxaan dhihi karnaa waa waa tallaabo oo dowladda ay waa ka helaysaa faa'iido dowladda marka ninkaana shakhsiyadiisa ahaantiisa qiyam iyo ku dhex lahaa waayo kooxda hogaamiyaasheeda ka mid ahaa aragtina ku kala tageen taas marka waa la dhihi karaa waxaa waaye dowladda way ka faa'iideysanaysaa maanta isu soo dhibidda isu soo dhiibi mukhtaar roobow ayaa in muddo ahba waxaa jirta in mugdi uu ku kala dhex jiray isaga iyo xubnaha kale ee al-shabaab waxaana marar badan suuqa soo gashay inuu doonayo inuu heshiis la galo dowladda federaalka ah inkastoo aysan taasi horey u suuro gelin haddaba muxuu ahaa doorkii mukhtaar roobow abuumansuur ee ururka al-shabaab maxayse salka ku haysay qanacsanaan la-aantiisa muddada soo jirtay waa kan rashiid cabdi oo ka tirsan i c g oo sharxaya
muxuu ahaa nimanka ugu ugu ugu maaragtay sareeya ayuu ahaa nimankii aas-aasay al-shabaab ayuu kamid ahaa marka waxaan umalaynayaa kuma qanacsanayn baan umalaynayaa hogaanka sare isaga iyo iyo godanana waxaan umalaynaya xiriirkooda ma wanaagsanayn arrimo badan ayay ayay maaragtay ku kala duwanaayeen arrinta ugu weynna waxay ahayd waxaan umalaynaya dagaalka ay wadaan iyo siyaasadii lagu wadi lahaa iyo istaraatiijiyadii lagu wadi lahaa arrimahaas oo dhan ayay maaragtay isku khilaafsanaayeen robowna waxaa waxaa dadka badan waxay waxay leeyihiin wuxuu ahaa qof maaragtay yara maaragtay ka nugul nimanka kale yani ka
mar haddii uu ka mid ahaan jiray saraakiisha sarsare ee al-shabaab haddana waxa uu ahaa nin deegaanka uu ku sugnaa ku lahaa taageero xooggan iyo weliba awood ciidan waana tan keenta inuu noqdo mid aysan ku soo degdegin al-shabaab in ay weeraraan inkastoo ay kala fakar duwanaayeen ilaa maraykanka uu ka qaado lacagtii uu duldhiga madaxiisa abukaata sakariya ayaa qabay in isdhiibista mukhtaar robow ee dowladda uu isku dhiiba aysan waxba u dhimeynin ururka al-shabaab
rubu muddo ku dhowaada saddex sano ee bar camal banaanku ka taagnaa shabaab shabaabna ma ahayn goonina uu ula go-naa ciidankiisii u haystay ayaguna way odaynimo ku xushmeynayeen mayna aadaynin wax uu ka bedeli karo dagaalka ma jiro ayagaaba hadda inta weerar kusoo qaadeen oo uu kasoo baxsadaba nin wax ka bedeli kara maaha taas
mukhtaar roobow abu mansuur waxa uu watay ciidamo ka tirsan al-shabaab balse isaga taageersanaa kuwaasoo jilibka u aasay weerarkii ay maleeshiyaadka al-shabaab ku soo qaadeen roobow ciidankaasi ayaa waxay hadda la joogaan ciidamada dowladda ee deegaanka waxaanay su-aali ka joogtaa waxa laga yeelaya maleeshiyadaasi iyo qaabka loo howlgelin doono arrintaasi waxaa ka hadlaya korneel cabdulaahi cali macow oo madax ka ah macadka daraasaadka amniga ee magaalada muqdisho wuxuu kusoo kordhinaya kulleyba ciidankii asaga la dagaalgalay oo muxuaha shabaabku soo weerar oo iskaga difaacay intaba waxa waaye waxa ay ay dhinaca ay isu rogaayeen sababtoo ah niman naftooda loogu yimido in la dilo lalaayo la rabaa maaragtay ay ahaayeen marka waxa weyna kusoo kordhinaa in maaragtay mandiqada ay joogaan ama gobolka ay joogaan inay maaragtay ka qayb galaan dagaalka maaragtay bay iyo bokool iyo mukhtaar robow abu mansuur waxa uu dowladda federaalka la gelayaa wadahadal inkastoo dowladdu hadda ay sugaysa ammaankiisa sida ay ii xaqiijiyeen xubno dowladda ah waxyaabaha horyaalla waxaa ka mid a in uu ka hadlo marka hore inuu ka baxay kooxda al-shabaab tallaabadii xigtaahina waxaa la filayaa inay noqoto waxa laga yeelaya mustaqbalkiisa iyo kuwa ciidamada isaga taabacsan sidoo kalena waxaa maalmaha soo socda kala caddaan doonta inuu xabsi guri geli doono sida saaxiibkiisii ay beri isku olaga ahaayeen xasan daahir aweys iyo inuu ku biiri doono hogaaminta dagaalka ka dhankaha al-shabaab gaar ahaana kan gobolada uu ka soo jeedo ee baay iyo bakool falastiin axmed iimaan ayaa warbixintaasi isugu kaaya soo duday halkaad naga dhegaysanaysaana waa v o a washington
muran maalmahanba u dambeeye ka dhex taagnaa golaha wakiilada somalilan oo ka dhashay doorashada gudoomiyaha golahaasi ayaa guddi loo saaray kadib markii maxkamadda sare ee somalilan ay soo jeedisay in golaha dhexdiisa uu xalliyay khilaafkaasi gudoomiyaha cusub ee golaha wakiilada somalilan baashe maxamed faarax iyo xildhibaan cabdiraxmaan maxamed talyanle oo ku tartamay xilkaasi ayaa labada garab kale hogaaminaya waxaanay kulan ay yeesheen isku garteen in guddi loo saaro wariyaha v o eda barqad maxamuud kaariye ayaa warbixintan kasoo diray hargeysa
gudoomiyaha cusub ee golaha wakiilada somalilan baashe maxamed faarax iyo xildhibaan cabdiraxmaan maxamed talyanle oo ku tartamay xilkaasi islamarkaana kala hogaaminayay mudanayaasha golaha wakiilada ee ku qaybsan doorashada gudoomiyaha golahaas ayaa markii u horreysa tan iyo intii khilaafku ka dhashay lixdii bishan agost oo ahayd wakhtigii doorashada gudoomiyuhu qabsoontay kulan ka yeeshay khilaafkan garabka cabdiraxmaan maxamed talyanle ayaa dalab dacwadeed u gudbiyey maxkamadda sare ahna maxkamadda dastuuriga ah kaasoo ay kaga dalbanayaan qodoba ay ka mid yihiin in amar lagu joojiyo fadhiyada golaha inta xal laga gaadhiya khilaafka hase haatee maxkamadda sare ayaa soo jeedisay in khilaafkooda ku dhammaystaan golahooda dhexdooda sida uu tilmaamay xeero hoosaadka golahu cabdiraxmaan maxamed talyanle ayaa arrintaasi ka hadlay waxaanu warbaahinta uga warramay wixii ka soo baxay kulanka ay yeesheen isagiiyo gudoomiyaha cusub ee golahaasi codsigii aanu maxkamadda sare ee dastuuriga u gudbinay jawaabteedii shalay baanu hellay xaqiiqdiina waxa weeye maxkamaddu waxay tidhi khilaafka dhexdiinna idinku dhexdiinna ka dhammaysta haddaad tihiin golaha wakiilada intaasi markay nagu soo noqotay annagu bidixdaba bele kumaanu ogin dib baa naloo ku soo celiyey dib haddii naloo ku soo celiyeyna kadib markaannu is aragnay xildhibaanada golaha wakiiladu ay kulmeen waxay isla qaateen in muddada golaha dib loo dhigo laba guddina la magacaabo guddi weliba ay shan tahay tobankaa xubnoodna khilaafaadka ay soo ururiyaan dhinaca kale baashe maxamed faarax oo gudoomiyaha cusub ee golaha wakiilada doorashadiisa muranku ka dhashay ayaa isna warbaahinta u sheegay in muddo toddobaada golaha la fasaxay si khilaafkaasi xal looga gaadho waxaanu isla garanaysay guddoon ahaan in golaha ilaa axadda dambe uu fasax galo wixii muranadii golaha jirayna in lagu dhammaystiro toddobadaa cashe ee golahu fasaxa yahay geesta kale guddoomiye ku-xigeenka labaad ee golahaas dhegta cali yuusuf oo guddoominayay shirkii khilaafku ka dhashay ayaa isna khilaafkaasi iyo halka ay ku rajeynayaan inuu saldhigto ka hadlay qalbi wanaagsan bay labada dhinacbay la yimaadeen oo ah in muslax la qaato kolkaa waxaa la isla gartay toddobaadkaasi in qolo waliba guddi ay iska soo saarto oo labada guddi ay wada hadlaan toddobaadkaasina lagu dhammeeyo waxyaabahii lagu kala gedisnaa dadweynahana waxaan u sheegaynaa waxoogay way ka warwursanaayeen golahu waa golihiinnii wax dhibaato oo jirtaa ma jirto muranka golaha wakiilada ee ka dhashay guddoomiyenimada golahaas ayaa dib u dhigay doorashada guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee golahaasi oo loo ballansanaa inay qabsoonto muddo toddobaad ah oo ka bilaabmaysay maalintii doorashada guddoomiyuhu qabsoontay ee lixdii bisha iyadoon ilaa hadda la cayimo wakhtiga dambe ee la qabanayo doorashada guddoomiye ku-xigeenka koowaad xilka guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee u tartamayaan ilaa toddoba mudane ayaa weli bannaan barkhad maxamuud kaariye v o a hargeysa
subax wanaagsan dhegaystayaal halkaad nagala socotaan waa v o a washington magaalada jabuuti waxaa lagu soo kordhiyey xaafad cusub oo loo bixiyey bekaduus balse dadweynihii la dejiyey ay ula baxeen xaafadda rajo kadib markii la dejiyey boqolaal qoys oo dhowaanta ku guryo waayey dab qabsaday guryihii ay deganaayeen xaafado isku rarana oo ku yaala jabuuti xaafadan cusub ayaa ka kooban guryo loogu talagalay in la dego masaajid dugsi waxbarasho sariibaday ka adeegan karaan iyo adeegyo kale inkasta oo xaafadani ay aada uga fog tahay magaalada haddana weli waxaa socda dhismaha guryaha iyo qorsheynta gaadiidka iyo wadooyinka guryaha v o eda sagal saciid faarax ayaa warbixintaasi nooga soo dirtay jabuuti
goobtana booqday ee laga siiyey guryaha cusub dadkii ay aqaladoodii gubteen waxaa la yidhaahdaa xaafadda beeka labiyo toban ama beekaaduus waxa ayna in cabaara ka fog tahay halkii ay dadkaasi horay u deganaayeen waana deegaan ay ka socdaan dhismooyin badan oo kala duwan mustaqbalka dhowna waxa uu egyahay mid camirmi doona waxaa loo bixiyey xaafadda nasiib laba boqol oo qoys ayaa nasiib u helay inay degaan halkaasi iyagoo markii hore aan ku jirin qorshaha dadkii inay halkaasi degaan loogu talagalay xaafaddii hore ee sheikh muuse ee ay ku noolaayeen dhinaca ay ka deganaayeen waxa uu magaceedu ahaa afar mitirey taasoo loola jeedo guryihii yaryaraa waxaana halkaasi la dejiyey afar iyo siddeetankii iyadoo qorshaha dowladda xilligaasi uu ahaa in dadku halkaasi ay in yaroo kooban joogaan kadibna meel kale la geeyo balse waxay halkaasi ku nagaadeen muddo soddon iyo saddex sano ah aqaladii hore ee ka gubtay waxa ay ka samaysnaayeen jiingado iyo alwaaxyo iyagu ay isku hagaajisteen balse hadda guryaha ay degan yihiin waa guryo dhagaxa qoys walbana waxaa la siiyey in ku filan dadka qaar waxay aaminsan yihiin in dabkani uu yahay fursad kaasoo indhaha dowladda mar kale dadka dib ugu soo jeediyey waxaana naga soo raray karaawilka oo halkaabuu la dejiyey toddoba cisho halkaa deganaada meeshii baan nii faaruqinaynaa kolka meeshaas nii faaruqiyo nii kabiso yaan rarayaaba odhan jira sidii bay noogu gooday waa afar iyo siddeetankii ilaa hadda weeyaan dee ilaahay maanta inuu noo bedelo iyuu ugu talagalay xagga ilaahay bay ka dhammaatay iminkana waxaan leenahay alxamdulilah rabb alcaalamiin maanta inoo dhammaatay arrintii raashinka qabsada lacagta qabsada allahu akbar kaba sii fiican halkii ha ka tegin ee jooga yaa haddana nii iyo liisaskii oo laysdaba wado haddana kaarasha keena guryihii kadib aana noo soo telefoonay iskoolkaalayaali iskoolkii baan tagnay basaska fuura basaskii halkan bayna keenay nin walba waa ilbaab qabso ilbaabadii baanu qabsanay alxamdulilah rabb alcaalamiin waa tu ilahay loogu xandiyey mar guryaha makiro iyo makiro bixi baa mise idinka iskale hadda allaka iskale waxba ma bixin dowladaan loogu deeqday barisaankaan loogu deeqay waa meel lagu nasan karo oo ka baxsan saxmadda iyo buuqa magaalada markaad dhex socotona waxaad dareemaysaa leyr macaan waa ay ka qabowdahay halkii hore markii haddaba dadkaasi ay guryahoodii hore gubteen waxa ay ahaayeen dareenkooda iyo rajadooduba mid aada u liidata dadka ay sida gaarkaa u saamaysayna waxay ahaayeen dadka waaweyn ee qoysaska mas-uulka ka ah iyo sidoo kale dhallinyaro qudhoodu noloshooda iyo qoyskooda mas-uulka ahaa waxaana ka mid ah dadkaasi dareenkoodu liitay ee aan waraystay cabdi warsame giire abiib cabdi iyo sidoo kale dhallinyaro kala duwan daaradaydaan jiifay alla alla waa dara kacbali waa soo kacay dabkii oo iguba soo dee qariibba aqalkii igu xigay haysta anigiina kaawigiisii haysto waraqadii dhalashada carruurla iyo bermidaydi iyo wixii dhanba igaga gubteen waxba kale ma bixin telefonkaygi xitaa ag yaalleban hilooban iskeedki maanta iniigu daran taha nidhi ila waxaan wax ku dhisanana manu haysan intiina way gubatay aan horowna naban dee dareenkaasi inuu waad garanaysaa de inuu aada u jilicsan yahay waad fahmaysaa hay waa ka maqnaa aanu markaa magaaladan ku maqnaa waad garanaysaa waad garanaysaa farahay ka baxday ha ambariirkii iyo amr de kolley maxaa gubtay alaabtii wixii giddi way wada gubteen abubakar maxamed ceelaya ayaa la yidhahdaa gurigii oo dhan waa naga gubtay dharkii iyo wax walba adu gurigii gebigiisa damba soo noqday waxba lagama helin waraaqihii intii muhiimka nooheyd waa la qaatay iyo macooyo muhiim nooheyd oo aqalka dhex jiiftay oo qof weynahayd oo da ahayd
imise dhalinyaro kale ood garanaysid bay saameyn ku yeelatay wallaahi dab tiro male mama tirin karaayaba xataa kuwa hadda bil iyo laba bilood ka hor aqala dhistay oo xaaseeyey aqaladii ay faraha ka qaadeen maanta wakaa gebi waa wada qiiqeen waa burbureen
marka waxaad leedahay dhalinyaro maca aroos isku diyaariyay guryahooda way saamaysa xataa ayagoo aroosa iyo kuwa isku diyaariyaba labadaba hanti badanna waa ku gubatay aduu dadku aad bay welwelsan yihin dowladda ayaana caawisay iskuulka ayayna geysay xaggan la dhaho belbeletrwa midda koobaad gurmadkii ugu horreeyey ee noo soo gurmada marmada dalka ayay ahayd maamada dalkana aad baan ugu mahadnaqanaa maama khadre maxamuud xayd ma ahayn oo keliya marwada koowaad iyo ururka haweenka cidda ka jawaabtay baahidaasi ee golayaasha dowladda iyo ciidanka ammaanka iyo sidoo kale qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa iyaguna qayb lixaad le ka qaatay sidii loo gargaari lahaa dadkaasi uu dabku soo barakiciyey waxaana boogtii ugu weyneyd ee dabkaasi uu dadka u geystay ka baabiyey madaxweyne ismaaciil cumar geele oo qoysaskaasi ugu deeqay guryo ay degaan waxaana uu sheegay in haddii aysan jiri lahayn qorshaha dowladda ee guryo u dhiska dadka danyarta ah in dowladda iyo dadkaasi dhibku soo gaarayba ay isla ooyi lahaayeen
waryahayaga sagal saciid faarax ayaa warbixintaasi nooga soo dirtay magaalada jabuuti halkaad ka dhagaysanaysaana waa v o a washington haatana dhinacii heesaha ayaanu jaleecaynaa codka fanaanka axmed cali cigaal iyo heestii anbabaxa ee socodka
codka macaane axmed cali cigaalna idaacaddeenni aroornimo ayuu gabagabo u ahaa intaan afarta kowda iyo barka duhurnimo barnaamijkii dhallinyarada aan ku kulmi doono waa sahre ciidley falastiinoo idinla nabadgeliyo